بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يجيبون النصب نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن waxaan ku guda jirnay baabu lmustathnaa waxaan shala soo qaadanay adawaat listihnaa inay sideed yihiin iyo sideeddaasi intii xuruufa iyo intii asmaa ah iyo intii afcaal intaba kadibna sheikha wuxuu guda galay inuu ku bilaabo almustathnaa biila sideedda adawaad ama adawaat listihnaa oo sideedda ah midka asalka ah ee ugu horeeya ilaa we kaabuu sheikha ku bilaabay raximah اllahu tacaala inuu ka hadlo almustathnaa biilaa wuxuuna sheegay raximah ullah midka lagu soo reebo biilaa in la nasbinayo haddii kalaamku uu yahay taam muujaba in la nasbinaayo wujuuban oo nasbihiisa uu waajibiy tam maxaa la yihahdaa muujab maxaa la yihahdaa asaa ka warrama laakiin kalaamku hadduu yahay taam muujaba waxaa waajiba in la nasbiyo mustathnaha mustathnahaasi ha noqdo mid mutasila ama ha ahaado mid munqatica labada midku noqdoba waxaa waajiba in la nasbiyo haddii laakiin kalaamku uu yahay taam aan muujab ahayn mustathnaha waxaa ku bannaan albadel wannasbu labadaba laakiin waa la kala qaadayaa oo haddii mustahnahaasi uu mutasil yahay nasbadaa raajixa bedelkaa raajixa hadduu mutasil yahay bedelka ayaa raajix noqonaya kadib sheikhu wuxuu ka hadlay hayru muujab waxa loola jeedo waxaa laga wadaa khayrulmuujabka midka nafyi uu ka hormaro ama shibhu nafyi shibhu nafyina waa nahyi istifhaam wey shibhu nafyiga waa nahyi iyo istifhaam almustathna almutasil in bedel laga dhigo iyo in la nasbiyo labadaba way bannaan tahay bedelnimadaa raajixa nasbadana waa carabi jayidow waa carabi fiican oo ayada laftirkeedu dacfi kuma jiro ma aha carabi daciifa ma aha carabi shaad ah waa carabi jayid oo wanaagsan waxaa marka ku guda jirnaa oon shala aan ku joogsannay haddii kalaamku uu yahay taam aan muujab ahayn mustahnaha labaa loo kala qaaday mid mutasila iyo mid munqatica hadduu mutasil yahay bedelnimaa raajixa nasbana waa bannaanta kaa mutasilkaan shala ka qaadanay qeybtaas maxaa noo dhiman munqatici baa dhiman wuxuu yidhi wain kaana alistihnaau munqatican hadduu istihnuhu munqatic yahay kalaamkuna waa taam oo hayru muujaba istihnuhuna waa munqatic faalxijaaziyuuna reer xijaaz yuujibuuna waxay waajibinayaan annasba nasbay waajibinayaan naxu maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca adanni sida aayaddaasoo kale wey maa lahum bihi min cilmin ayagu wax aqoona uma sugnaanin oo arrintay ka hadlayaan uma lahan ila itibaaca adanni ilaa mala raaciddeeda mooyaane mala unbay raacayaane arrintaani wax aqoonay u leeyihiin ma jirto buu ley alla subxaana wa tacaala waxa ay ka hadlayaan wax aqoona uma laha laakiin malay raacayaan maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca danni almustathnaa aaway hadda itibaaca danni waay idan itibaaca danni min alcilmi miya mase cilmiga kama mid ahan cilmiga kama mid aha idan istihnahaasi waa munqatic malo iyo cilmi isma lah in qofku malo uu raaco iyo inuu cilmi raacahay waa kala labo cilmi waa aqoon ee malo maaha marka istihnahani waa istihnaaun munqatic cinda alxijaaziyiina waa waajib in itibaaca la yidhaahdo reer xijaazna hadda luqadooda waa luqadii qur-aanku uu ku yimi maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca adanni maa lahum maadaani waa naafiya lahum jaaru majruurkaasi waa khabar muqadama maa lahum bihi bihi jaaru majruurka wuxuu ku tacalluqaa mid maxduuf ah waana xaal maa lahum bihi maa lahum ayagu uma sugnaanin kaa-inan bihi yacni xaal uu yahay mid ahaanaya min cilmin xagga aqoonta ka ahaanaya marka jaarmajruurkan waa xaal bihida jaarmajruurka waa xaal maa lahum bihi min cilmin mintu waa sila wa tawkiid ta-aduban maca alqur'aan laakiin fii gayri lqur'aan maxaa la leeyahay mintu waa zaa'ida maa lahum bihi min cilmin cilmintaasi waxa waaye waa mubtada muahara cilmu waa mubtada muahar wa calaamatu rafcihi waa damat muqadara manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba xarakatu lmunaasabada waa xarakadu ay mintaan keentay w waa kasrada mintaani ay keentay ee asalku wuxuu aha haddii mintaan meesha ay ka maqnaan lahayd maxaa la dhihi lahaa maa lahum bihi cilmun mubtada waayo marka cilmu waa mubtada kasradan waxaa hadda u keenana waa mintaani sila wa tawkiidka ah ee khaarij lqur'aan markii la joogo zaa'ida waayo la leeyahy mubtadahan mu'aharka ah khabarkiisuna yaa waaye khabarkiisu waa lahum tajaar majruurka ee muqadamka waa jumlo mubtada ee khabar ka kooban ilaa waa adaat listithnaa waa xarfu istithnaa itibaaca waa mustathnaa waa mansuub bilistithnaa وcalaamaة نصbه فتxaة ظaahiraة في آakhirه itibaaca waa mضaaf الظani waa mضaaf ilayhi shaahidka hadda waxaa way istihnihu istihنا munqaطica oo haddana lagu nasbiyey calى الاstihناء reer xijaaz sidaasay waajibinayaan hadduu istihnuhu munqaطiciya hadda waa munqaطic reer xijaaz waxay le nasbaa waajiba weji kale kuma banaana wa tamiimu reer tamiim banu tamiim yurajixuunahu damiirka xagga u laabanaya nasbadiiba u laabanaya yurajixuunahu nasbada ayay rajaxayaan reer banu tamiim wayujizu wayujiizuuna waxay kaloo bannaynayaan alitbaaca itbaacna way bannaynayaan itbaac muxuu ula jeedaa bedelnimadii wey maxaa yeelay bedelka iyo cadfiga iyo tawkiidka iyo maaragtay nactiga intaba maxaa la isku yidhaahdaa atawaabic baa la yidhaahdaa itbaacay bannaynayaan macnaheedu waxa waa raaciday bannaynayaan raacid waxay noqon kartaa cadfi waxay noqon kartaa bedel hadda bedelu ula jeedaa waa taan hore usoo marnay wayujiizuuna waxay bannaynayaan reer banu tamiim alitbaaca itbaac bay bannaynayaan yacni middii hore in la raacsho mustatnaha ayay bannaynayaan oo icraabta lagu raaciyo macnaa in bedel laga dhigay bannaynayaan naxwu maa qaama alqowmu qowmkuma istaagin ilaa ximaaran ilaa dameer mooyaane wa ilaa ximaarun labada wejiba cinda ban cinda bani tamiim waa bannaanta inaad tidhahdid maa qaama alqowmu ilaa ximaaran oo aada nasbiso iyo inaad tidhahdid maa qaama alqowmu ilaa ximaarun inaad tidhaahdo ilaa ximaarun markaad tidhaahdo xaggee ka beddeshay yaa qowm oo faacilkii qaamo ah qowm oo faacilkii qaamo ah ayaad ka bedelaysaa markaa labada wejiba cinda banu tamiim way bannaan tahay laakiin midkay rajaxayaan midka horey rajaxayaan nasbaday rajaxayaan laakiin reer xijaaz waxay leeyihin nasbadu waa waajib raajixugaayo keliya la dhihi maaye waa waajib bay yidhaahdeen xagga luqada carabiga ahlulxijaaz iyo banu tamiim waxaa xoog badan oo fasaaxo badan dhanka luqada carabiga reer xijaaz luqadooduna waa luqada qur-aanka kusoo degay waayo quraysh waxay ka mid yihiin reer xijaaz allah subxaana wa tacaala qur-aankan markii yani waxaa lagu soo dejiyey toddoba xaraf toddoba xaraf macnaheedu waxa waaye toddoba luqadood oo luqaatulcarab ka mid ah qur-aanka lagu soo dejiyey markii hore qolo walba luqadooday ku akhrisan jireen qur-aanka qolo waxay leeyihin haluma qolo kale waxay leeyihin bedelkii haluma tacaal qolo bal waxay isticmaalayeen aqbil alfaadaha noocaasoo carabiga kala duwana waa qur-aanka kariimka ah waa loo fududeeyey ummadda toddoba luqadooda ilaahay kusoo dejiyey kulligoodna luqaatulcarab ka mid a markuu nebiga dhintay sala allahu calayh wasalam ayaa waxaa laga baqay khilaaf maxaa yeele waa la isku qabsaday qofaa wuxuu ku xifdinayaa qur-aankii luqadihii hal luqo ka mid ah markaasuu wuxuu arkayaa nin luqo kale ku akrinaya wuxuu le waa qaldanta luqadaa ku akrinaysa sax maahane saanaa sax kii kalena muxuu leeyahay saa adigu sheegaysa sax maahe sidaanaa sax khilaafaa laga baqay kadib waxaa la isku waafaqay oo cuhmaan radia allahu canhu uu ka shaqeeyey in luqaadka dhan la daadiyo oo hal luqa lasoo reebo luqadaha kaloo dhan laga tago luqada lagu kulmaayo ee lasoo reebay waxay ahayd luqatu quraysh wuxuu yihi reer quraysh iyo reer iyo ansaar hadday isku khilaafaan aayad lafdigeeda luqatu quraysh ha la qoro yihi cuhmaan radia allahu canhu maxaa yeele ayadaa waxay ahayd afsaxu luqaat luqadaha ayadaa ugu fasaaxo badnayd lixdii kale ka hadli mayna qiraa'aad qiraa'aad iyo luqaadku waa kala duwan yihiin qiraa'adahan toddobada kulligood hal luqay kusoo wada galayaan qiraa'aadka hadda la akriyo toddobada kulligood hal luqa waay laakiin waqtigaasi waxaa jiray toddoba luqo lixdii kale waa la daadishay masaaxiftii ay ku qornaayeenna waa la gubay waxaana laga soo reebay halkaa musxaf ee laysku waafaqsan yahay oo loo xil saaray saxaabo xufaad ahaa oo ka mid yahay zayd ibnu haabit radia allahu canhu luqadaas marka la ysku waafaqay musxafkuna uu ku sugnaaday waa luqatu ahli lxijaaz idan xagga luqada carabiga markii laga hadlayo carabta waxaa ugu fasaaxo badan reer xijaaz oo qurayshi ay ku jiraan reer xijaaz oo qurayshi ay ku jiraan ayaa ugu fasaaxo badan carabta ayaga marka waxay akhriyeen ama ay sheegeen halkan waxay nas waxay waajibiyeen nasbay waajibiyeen hadduu istidnuhu munqatic yahay wejiyaan nasba ahayn agtooda kuma bannaana waa goorma waa hadduu yahay kalaamku tam hayru muujab waa tam laakiin muujab ma ah idan kalaamku markuu yahay tam laakiin uusan muujab ahayn labaa loo kala qaado istihnuhu inuu yahay mutasil iyo inuu yahay munqatic hadduu istihnuhu mutasil yahay nasbe iyo bedel labadu way bannaan tahay bedelnimadaana raajix nasbaduna waa luqa jayida waa hadduu mutasil yahay hadduu istihnaha munqatic yahay waa la isku khilaafay reer xijaaz waxay yidhahdeen nasbaa waajiba reer banu tamiimna waxay yidhaahdeen nasbadu waa raajix bedelna waa bannaanya nasbadu waa raajix bedelna waa bannaanya sidaasaa marka loo kala qaaday kalaamku markuu yahay tam laakiin uusan ahayn muujab qaala wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay naaqisan naaqis hadduu yahay wa huwa naaqisku alladii waa midka lam yudkar fiihi dhexdiisa aan lagu sheegin almustathnaa minhu mustathnaa minhuga midkaan lagu sheegin dhexdiisa ayaa la yihahdaa naaqis wa yusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa istihnaa'an mufaraqaa istihnaa mufaraqana waa la yidhaahdaa istihnaa mufaraqan oo la gacan marnaysiiyey mufaraq macnaha waa istihnaa laga faaruqay waxaa loola jeedaa istihnaa mufaraq caamilka ilaada ka horeeya wuxuu firaaqe iyo jaanis u helay inuu mustatnihii wuxuu doono ka dhigto kalaamku markuu naaqis yahay hadda ka horna waa soo marnay kitaabadii hore waa ku soo marnay kalaamku hadduu naaqis yahay almustathnaa icraabtiisu maxay noqonaysaa bixasabi alcaamila la yidhi soo maa caamilkasu wuxuu u baahan yahay ayuu u noqonaysaa idan caamilkan muxuu u gacan banaanaaday caamilkan muxuu fursad u helay inuu mustatnaha wuxuu doono ka dhigto saasaa mufaraq loola jeedaa waa mid loo tafriiqiyey oo loo gacan marnaysiiyey caamilkii istitnaa'an mufaraqan macnaheed haasaa laga wadaa marka istitnaa mufaraqana waa lagu magacaabaa naaqisna waa la yidhaahdaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa buu yidhi istitnaa'an mufaraqan haddii marka kalaamka uu naaqis yahay kaana almustathnaa mustatnuhu wuxuu noqonayaa calaa xasabi alcawaamili cawaamishii xasabkeeda ayuu noqonayaa wain kaana alkalaamu intaan soo shardiyo ma ah wain kaana alkalaamu intaan waa shardiya ay maxamed istaag adig inta shardiyada dabcan ficlu shardiya jawaabu shardi labadoo way u baahan tahay aaway jawaabti ficilka iska dhaa ficil shardiga waa kan la socdo wain kaana alkalaamu naaqisan wa huwa aladi lam yudkar fiihi اlmustathnaa minhu wa yusamaa istihnaa'an mufaraqan كان المستثنى على حسب العوامل فيعطى ما يستحقه aaway jawaabtii in waaya hay adiga ya kaana almustathnaa wa axsanta jazaaka allah khayran kaana almustathnaa waayo jawaabto inta udhexaysa tacriif wa inta udhexaysa waxaa la yidhaahdaa waa jumlooyin soo kala dhex galoo lagu ictiraaday wa wain kaana alkalaamu naaqisan hadduu kalaam kalaamku naaqis yahay kaana almustathnaa calaa xasabi alcawaamil mustathnuhu wuxuu noqonayaa cawaamisha xasabkeedu uu noqonaya inta udhexaysa marka waa maxay naaqiskii unbaa lagu tacriifi naaqiskii wuu kuusii gudagalay inuu kuu tacriifiyo ee intaana jawaabteedu kaana almustathnaa wey wain kaana alkalaamu naaqisan hadduu kalaamku naaqis yahay wa huwa naaqisku aladii waa midka lam yudkar fiihi lmustathnaa minhu mustathnaa minhuga aan lagu sheegin wayusmaa waxaa kaloo lagu magacaabaa istitnaa'an mufaraqan ayaa lagu magacaabaa kalaamku hadduu naaqis yahay kaana almustathnaa mustathnuhu wuxuu noqonayaa calaa xasabi alcawaamil cawaamishii xasabkeedii buu noqonaya xasab alcawaamil maxaa laga wadaa waxay cawaamilku u baahan yihiin ayuu mar walba u noqonaya fa yucطaa waxaa la siinayaa marka maa yastaxiquhu waxa uu mudan yahay yaa waa waxa wax mudan caamilkii baa laga hadlayaa fa yucطaa waxaa la siinayaa caamilka maa yastaxiquhu waxa uu mudan yahay oo xaq u leeyahay hadduu faacil u baahan yahay hadduu mafcuul u baahan yahay hadduu majruur u baahan yahay wuxuu mudan yahaa la siinayaa fa yucطaa waxaa la siinayaa maa yastaxiquhu waxa uu mudan yahay low lam tuujad ilaa haddaanan ilaa la heli lahayn ilaa haddaysan jiri lahayn wuxuu mudnaa ayaa haddana la siinaya macnaheed waxa waa ilaa hadda maxaa laga soo qaaday waa mulqaa wax ay qabanaysa haba yaraatee ma laha ayadoon jirin ka dhig marka haddaysan jiri lahayn wixii caamilkan la sii lahaa ee uu mudan yahay ayaa haddana la siinaya waxaana looga dhigayaa mustatnaha ayaa waxaa looga dhigayaa waxay u baahan yahay caamilkaas fa yucطaa waxaa la siinayaa maa yastaxiquhu waxa uu mudan yahay low lam tuujad ilaa haddii ilaa aan la heli lahayn wa sharطuhu kownu اlkalaami gayra iijaabin wa sharduhu naaqiska shardigiisu waxaa weeye kownulkalaami kalaamka ahaanshihiisa uu yahay gayra iijaabin midaan iijaab ahayn iijaab muxuu ka wadaa yacni wuxuu ula jeedaa waa muujabkii waaye waxaa shardi u ah markii la leeyahay mustatnahaani calaa xasabi alcawaamil ayuu noqonayaa waxaa shardi ah inuu kalaamku yahay gayra iijaabin midaan iijaabi ahayn waa inuu yahay yani iijaab waa inuusan noqon muujab waa inuusan kalaamku noqon maxaa laga wadaa waa inuu nefi ka hor maro ama shibu nefi ka hor maraa laga wadaa naaqis waxaa la yidhaahdaa midkan mustatnaa minhuga lagu dhex sheegay midkaasi mustatnaha ku jira icraabtiisu waxay noqonaysaa xasab alcawaamil laakiin shardi waxaa ah inuu kalaamku yahay midaan iijaabi ahayn iijaabi waa inu iijaab waa inuusan noqon macnaha waa inuusan muujab noqon muujab inuusan noqon maxaa keeni kara inuu nafyi ka hor maro ama shibhu nafyi uu ka hor maro naxwu maa qaama ilaa zaydun wamaa ra'aytu ilaa zaydan wamaa marartu ilaa bizaydin tusaalooyinkan fiiri kalaamku hadda waa naaqis waana hayru waana hayru muujab oo muujab ma ah ila nafyi iyo shibo nafyiyaa ka hormaraya hadda meeshaan tusaalooyinkan o dhan nafyi baa ka hormaray maa qaama almustathnaa minhu ma la sheegay hadda fii hada almithaal kalaamku naaqis waayo nafyina waa ka hormara soo maa marka sidaan ay noqoto almustathnaa waxaa la fiirinayaa caamilka wuxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yaha looga dhigaya maa qaama ma istaagin ilaa zaydun qaama maxay u baahan tahay maxaa ka maqan faacilaa ka maqan ilaadaana waxaan leenaha waa mulqaa zaydunna faacilkii qaamawo maa qaama ilaa zaydun zaydun faacilkii qaamawo ilaadaana wax shaqaayo hayse haba yaraatee ma laha ayadoon jirin ka soo qaad wamaa ra'aytu ma arag ilaa zaydan ra'aytu maxay u baahan tahay mafcuulu bihi baa ka maqan zaydan waxaan leenaha waa mafcuulu bihi oo waxaa iskala ra-aytu bay mafcuul u tahay ilaadaana waa mulqaa wax camalay hayse lama arko wamaa marartu ma soo marin ilaa bizaydin zayd mooye cid kale ma soo marin wamaa marartu ilaa bizaydin ficilka marartu dabcan mafcuulka iskii uguma gudbo markuu mafcuul u gudbaayo muxuu ku gudbayaa sida badan xarfu jar uu ku gudbaa soo maaha idan bizaydin jaaru majruurkan yow ku tacalluqayaahoo wata ficilkan marartu ayaa wata ilaadaani wax shaqaa miyay qabat wax shaqaahay qabatay lama arko sidaasaa marka naaqiska loo ecraabaya mustanuhu calaa xasabi alcawaamil ayuu noqonayaa ilaadaan markaan leenahay ayadoon jirin ka soo qaad min xayu alicraabaa laga wadaa laakiin xagga macnaha jiritaankeeda iyo jiritaan la-aanteedu ma isku midba isku mid maaha xagga macnaha xasri iyo koobiday faa'iideynaysaa markaad tidhahdo maa ra'aytu ilaa zaydan maxaa laga faa'iidaysanayaa waxaa laga faa'iidaysanayaa cidaadan zayd ahayn inaadan arag zayd keliya inaa aragtaa laga faa'iidaysanayaa laakiin haddaan iraado ra'aytu zaydan ma laga faa'iidaysanayaa inaanan cid kala arag ma laga faa'iidaysanayo idan ilaadaani hadda waxay faa'iidaysay waa xasri iyo koobi dhanka macnaha laakiin min xayu alicraab wujuuduhaa ka cadamiha xagga icraabta inay joogto iyo inay maqan tahay waa isku mid wa ka qowlihi tacaalaa iyo alla qowlkii oo kale wamaa muxammadun ilaa rasuulun wamaa muxamadun muxamed ma ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma ahaanin muxamed calayhi salaatu wassalaam wamaa muxamadun maadaa naafiye waay muxamedun waa mubtada ilaa waa mulqaa wax camala ma hayso mubtadahani muxuu u baahan yahay yaa khabaru u baahan yahay rasuulun waa khabaru lmubtada rasuulun waa khabaru lmubtada waa marfuuc waa calaamadiisa rafcaduna waa daahir walaa taquuluu cala allahi ila alxaqa walaa taquuluu ha dhihina oo haka sheegina cala allaahi alla ila alxaqa xaq mooye wax kale ilaahay haka sheegina walaa taquuluu laadaani naahiye waay تجزم فعل المضارع تقول وفعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون فاعلك آوي واو الجماعة آوي على الله جار مجرور كحق كتعلقيا فعلك تقول بكتعلقيا إلا ذاني وملغى وحشقا ما يسو الحق وحي مفعول أتهي تقول فعلك فعلك تقول مفعول كي سوي waxaa kaloo bannaan icraabteeda culimmadu sheegeen alxaqadan in la yidhaahdo waa sifa limasdarin maxduuf masdar meesha ka maqan ayay sifo u tahay walaa taquuluu cala allahi ila alqowla alxaqa in la yidhahdo alqowla soo masdar ma qaala yaquulu qowlan waa masdar masdarka qowl ee lasoo qadarayo ayay sifo u tahay alxaqa walaa taquuluu cala allaahi allaha ka sheegina ila alqowla ilaa hadalkii mooyaane qowlkaasoo alxaqa ah mid xaq ah qowlka xaqa mooye wax kale ilaahay ha ka sheegina subxaana wa tacaala haddii la yidhaha marka alxaqa waa sifa limasdarin maxduuf masdarkaas yaa ku camal falaya masdarkaa ficilka taquulu waa ku camal falaya soo maaha idan mar walba ilaa wax shaqaa ma haysa halkaan xagga icraabta ilaa daani waa mulqaa waxaa hadda ka hormaray ma nafyi ba mase waa shibhu nafyi shibhu nafyi waayo waa nahyi nahyigu waa shibhu nafyi qaala tacaala walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsanu walaa tujaadiluu halladoodina ahla alkitaabi ahlulkitaabka halladoodina ilaa bilatii ilaa middi mooyaane inaad kula doodaan hiya iyadu axsanu wanaagga badan walaa tujaadiluu waxay la ecraab tahay walaa taquuluu laadu naahiye waaye ficilku waa majzuum ficilya faacilayna ka kooban tahay tujaadiluu ahla alkitaabi ahla waa maxay waa mafcuulu bihi waay ahla waa mudaaf alkitaabi waa mudaafu ilayhi ilaa waa mulqaa wax shaqaa ma hayso bilatii ba-du waa xarfu jar allatii waa ism mawsuul mabniyu cala sukuuni fi maxali jar ba-daasuu ku jaran yahay hiya waa mubtada axsanuna waa khabar jumladan mubtadahayaa khabar ka kooban maxay noqonaysaa axsantum silatu lmawsuul laa maxal laha min alicraab meesha loo socdo waa xaggee marka waxa waaye ficilkan tujaadilu wuxuu mafcuulkiisa ku qaataa xarfuljar sida mararta oo kale waay walaa tujaadiluu ahla اlkitaabi mafcuulkii waa qaata laakiin waxaan sheegaya midka labaad mid labaad uma gudbi karo hal mafcuul uu qaadanayaa kan dambena xarfu jaru ugu gudbayaa walaa tujaadiluu ahla اlkitaabi ilaa bilati ilaa bilati bilatii ba-dan iyo isimka mawsuul ay gashay xaggay ku tacalluqayaan yaa ku camal falaya yaa ficilka tujaadilu ilaadaana wax shaqaa ma hayso haddii maalan nafyiga meesha laga saaro waxaa lagu leeyahay jaadil ahla alkitaabi bilxaq soo ma jeedi ahlulkitaabka la dood maxaad kula doodaysaa bilxaqi kula dood bilxaqi yaa ku camal falaya jaadil soo ma tanna waa sidii oo kale ilaadaan waxba ma qaban ilaadaan waa mulqaan walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ficilkan tujaadiluu wuxuu dalbanayaa markuu mafcuulka qaato kadib wuxuu dalbanayaa majruur isim majruur u baahan yahay isimkii majruurkaa waa billati ilaadaanina waa mulqaa wax shaqaahi qabanaysa ma laha icraabtaas waa la fahma soo maa idan kalaamku hadduu naaqis yahay waxa ilaa ka dambeeya icraabtoodu waa xasab alcawaamil wuxuu u baahan yahay caamilkaas wuxuu u baahan yaha loo siinaya qaala wlmustathnaa midka lagu soo reebay intaas marka wuxuu uga baxay almustathnaa biilaa soo sideed ma ahayn adawaat listithnaa intaan kasoo hadlayna wuxuu ahaa almustathnaa biilaa kalaamku markuu taam yahay oo muujab yahay oo ilaa lagu soo reebo markuu taam yahay laakiin uu yahay hayru muujab oo ilaa lagu soo reebo markuu yahay naaqis oo ilaa lagu soo reebo mid walba istihnuu muxuu ahaa mid walba adaat listithnaa maxaa u ahaa saddexdii aan soo marnay waa ilaa soo maa ilaana maxaa la ysku waafaqay yaa inay xaraf tahaa la ysku waafaqo kuwii kaleo guda gelayaa marka kuwa kale ayaga sidee icraabtu noqonaysaa waxba wax weyn kama duwana intaan soo marnay wuxuu yihi walmustathnaa midka lagu soo reebay bigayrin wa siwan hayri iyo siwanka waxa lagu soo reebay biluqaatihaa ayadoo luqaadkeedii lala qabo luqaadka yaa waaye luqaadku luqaadka siwan ayadoo lala qabo wixii bikayri iyo siwan lagu soo reebo majruurun midkaas lasoo reebo wuxuu ku jaran yahay bilidaafati idaafa ku jaran yahay meesha inaa waxaan fahmna keliya muhiimta hal arrin ilaa xarafay ahayd icraab ma qaadanaynin ayada soo sidaa ma ahayn icraabta mustatnaha hadduu mansuub noqonayo iyo haddii uu marfuuc noqonayo wuxuu raba ha noqdee icraabta waxay toos ugu dhacaysay mustatnaha isimka lasoo reebayo ku dhacaysa icraabta soo ma ahayn ilan ilaa xarafay ahayd ayadoo icraab ma qaadan karin hadda hayru iyo siwan ma maxaa la isku waafaqay inay yihiin asmaa mar hadday asmaa yihiin asmaada waa la icraabaa soo maaha icraabtii mustatnaha uu qaadan lahaa hadda ayagaa qaadanayo wixii mustatnaha aada siinaysay marka ilaa lagu soo reebayay hadda hayru iyo siwan ayagaad siinaysaa mustatnihiina muxuu noqonayaa mudaafu ilayhi mar walba ahaanaya waa majruur oo waa hoos dhigan yahay mustatnihi waa hoos dhig intaas keliya ku kala duwan yihin hadduu kalaamku taam yahay muujab ah hadduu taam yahay hayru muujab hadduu naaqis yahay saddexdiiba waa iskala mid keliya waxay ku kala duwan yihiin yaa icraabta la siinaya kuwa ilaa lagu soo reebo xarafka lama sii karine waxaa qaadanaya mustatnaha kuwa laakiin lagu soo reebo asmaadaas hayru iyo siwan lagu soo reebo icraabta yaa qaadanaya hayru iyo siwanaa qaadanaya mustatnihina muxuu noqonayaa mudaafi ilayhi buu noqonayaa intaas waayo farqiga labadooda u dhexeeya qaala walmustatnaa midka lagu soo reeba bigayrin wa siwan biluqaatiha majruurun waa mid la jaray buu yihi bilidaafati baa lagu jaray wa yucrabu waxaana la icraabayaa hayrun wa siwan waxaa la icraabayaa bimaa yastaxiquhu lmuhanaa wixii uu mudnaa midkii lagu soo reebay biilaa ilaa midkii lagu soo reebay waxa uu mudnaa ayaa lagu icraabaya markaas waa waadix maaha wixii midka ilaa lagu soo reebo uu mudnaa uu lahaan jiray ayaa hadda ayaga lagu icraabaya hayru iyo siwan mustatnihina mar walba muxuu noqonayaa mudaafi ilayhi waa majruur fa yajibu waxaa waajiba markaa nasbuhumaa hayru iyo siwan in la nasbiyaa waajiba fii naxwi qaamuu hayra zaydin wa siwaa zaydin soo ma jeedi qaamuu kalaamkaani waa maxa taam muujaba waa waana taam oo mustatnaa minhu waa sheegan yahay waa muujab oo nafyi iyo shibhu nafyi kama hormarin markaan oo kale maxaa waajiba markaan soo maraynay qeybtii hore waxaa waajiba soo maahan mustatnaha in la nasbiyaa waajibahay haddana hayru iyo siwan in la nasbiyaa waajiba ilaa ayagaa qaadanaya icraabtii mustatnaha ayagaa waajiba in la nasbiyo qaamuu waxaa leedaha way istaageen hayra zaydin qaam waa ficile faacilkii hayra waa ismu istithnaa ismu istithnaa mansuub wujuuban waajibnimaa loo nasbiyey cala istithnaa hayra waa mudaaf zaydin waa mudaaf ilayhi siwaa zaydin waa la mid keliya waxay ku duwan uga duwan tahay siwaa icraabta muqadara waa sida mus mid sida muusa oo kale icraabtu waa muqadara siwa waxaa leeyahay waa mansuub wa calaamatu nasbihi fadxatu muqadaraة cala اlأlifi manaca min duhuuriha atacadur sida muusa iyo ciisa ee loo icraabay ayaa loo icraabaya siwa waa mudaaf zaydin mudaaf ilayhi wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi alitbaacu wاnnasbu dariiqadii hore waayo ogaada waxba kama duwana itbaac iyo nasba ayaa bannaan kamaa fii naxwi maa qaamuu gayra zaydin wa siwaa zaydin kan waa maxay kalaamkan waa maxay waa taam oo hayru muujaba waa taam laakiin waa hayru muujab taam waayo mustatnaa minhu waa sheegan yahay laakiin nafyi baa ka hormaray markuu sidaan kalaamku noqdo icraabta maxaa bannaanaa annasbu wاlbadel haddii mutasil uu yahay bedelnimadaana raajix ahayd hadduu munqaطic yahana khilaaf baa ka jira soo maaha reer xijaazna waay nasbina waxay waajibinayeen in la nasbiya waajibinayeen reer tamiimna waxay rajaxayeen nasbada laakiin bedela bannaan bay lahaayeen tanna sidii oo kale wa dariiqi unbaad maraysaa kamaa fii naxwi maa qaamuu maysan istaagin hayra zaydin zayd mooye cid kale ma istaagin wa siwaa zaydin hayra zaydin hayra waxaa leedahay waa mansuub markan waa la nasbiyey soo maaha hayra waa mudaaf zaydin mudaaf ilayhi wa siwaa zaydin maxaa kaloo kugu bannaan maa qaamuu hayru zaydin inaad tiraa waa bedelkii hadda icraabtiiyay ku dhacaysaa hayru bay ku dhacaysaa ilan isim waay maa qaamuu hayru zaydin waa markaad rabta inaad bedel ka dhigto maa qaamuu hayra zaydin zayd mar walba fiiri asaa mustatnaha laakiin hadda mar walba muxuu yahay mar walba waa majruur mudaaf ilayhi waa halkaasuu taagnaanaya wa siwaa zaydin ayadana waa la mid wa yucrabaani waa la icraabayaa tasniyada yaa waay hayru iyo siwanuu ka wadaa siwan biluqaatiha wa yucrabaani waa la icraabayaa buu yihi bixasabi alcawaamil ayaa la icraabayaa fii naxwi maa qaama gayru zaydin wa siwaa zaydin wamaa ra'aytu gayra zaydin wa siwaa zaydin wamaa marartu bigayri zaydin wa siwaa zaydin kalaamkaana kee waaye yaa kii naaqiska ah hadda aan soo maraynay kiina naaqiska ah hadda aan soo marayna wa maa qaama gayru zaydin qaama maxay u baahan taha hayru faacilkii wa wamaa ra'aytu gayra zaydin ra-aytu maxay u baahan taha mafcuul hayra mafcuulkii wa wamaa marartu bigayri zaydin marartu maxay u baahan tahay majruuray u baahan taha soo ma bigayri waa majruurkii wa wa siwaa zaydina mar walba waa la socotaa waa la mid keliyan waxay uga duwan tahay icraabta inay muqadaro tahay wuxuu yihi sheikhu wa idaa muddat siwan siwaa haddii la mado kaana icraabuhaa daahiran icraabteedu daahir uu noqonaya hadda icraabteeda muqadar uu ahaa soo maa haddii la mado icraabteedu wuxuu noqonayaa daahir wa idaa qusirad haddii la qasriyo la gaabiyo kaana icraabteedu wuxuu noqonayaa muqadaran mid la qadaray cala alalifi alifta lagu qadaray icraabteedu kaala hadlayaa siwan haddaad tidhaahdo siwan iyo haddaad tidhahdo siwanna waa isla mida icraabtu muqadaro waa icraabtu waa muqadara waa mid la qadaraya haddaad laakiin tidhaahdo sawaa-a haddaad tidhaa madka taasaa loola jeedaa madka waxaa laga wadaa inay hamza u dambayso shaygu haddii hamza u dambayso waa la maday baa la leeyahay zakariyaa-a ashyaa-a sawaa-a iyo wixii la mid a xarafka u dambeeya mar walba lagu dhawaaqaayo waa maxay xarafka u dambeeya mar kasta aan ku dhawaaqayna muxuu yahay waa hamzo soo maa midkaasi hamzada loogu dambaysiinayo waa la maday baa laleeyahay midka aan hamze loogu dambaysiinayna alif keliya ugu dambaysana maqsuura loo yaqaan isi maqsuur waa soo marna sida muusa iyo ciisa soo maqsuur ma ahayn kaasuu la mid yahay wuxuu ku yidhi waidaa mudad siwaa haddii siwaa la mado kaana icraabuhaa icraabteedu wuxuu noqonayaa daahiran mid daahiroo muuqdo ayuu noqonayaa wa idaa qusirad haddii la gaabiyo oo muusa iyo ciisa oo kale laga dhigo kaana icraabteedu wuxuu noqonayaa muqadaran mid la qadaray cala alalifi alifta lagu qadaray taasna wuxuu uga baxay almustathnaa bigayr wa siwan bilugaatiha saa hore idinkugu sheegan hal meel keliya ku kala duwan yihin inta kaleo dhan ilaa bay kala mid yihiin mustatnihii ilaa bay kala mid yihiin halkaa meel waa maxay icraabta cidda la siinaayo wa bes saddexdii qaybood oo kalaamku u qaybsamayay ayagoona waa ugu qaybsamaya keliya icraabta yaa qaadanaya tii hore waxay ahayd mustathnahay ahayd maadaama ilaa aysan icraab qaadan karin laakiin hadda khayru iyo siwan waa asmaa ayagaa icraabti qaadanaya mustatnihiina mudaaf ilayhi buunu ahaanaya waa la fahma umaleyna farqiga udhexeeya waa intaas keliya waa farqi basiida waay qaala wlmustathnaa midka lagu soo reebay buu yidhi bilaysa laysa walaa yakuunu laysa iyo laa yakuununa ayaduna icraabtii aan soo marna wey min kaana wa laysana maxay ka mid tahay laysa maxay ka mid ahayd min akhawaati kaana waxay halkaas ku ahaa jirta unbay halkaana ku tahay wax cusub ma ma jiraan wuxuu yidhi walmustathnaa midka lagu soo reebay bilaysa laysa iyo walaa yakuunu iyo laa yakuunu midka lagu soo reebay mansuubun waa mid la nasbinayo laa hayru wax kala maya weji kale kuma banaana sababtu waa maxay liannahu khabaruhumaa wey maxaa yeelay midka layse iyo laa yakuunu lagu soo reebo khabarkoodii waa layse iyo laa yakuunu khabarkoodu muxuu ahaa jira weji kale maa ku banaanaa weji kale kuma banaaneen khabarkoodii wey markaa markaan mustathnuhu waa khabaru laysa iyo khabaru laa yakuunu ayuu ahaanaya waana mustathnaa haddana waa khabarkii wey marka nasbo mooye weji kale kuma banaano naxwu qaama alqowmu qowmkii way istaageen laysa zaydan zayd ma aha zayd ma taagna wey laysadaan qaama alqowm waa waadix icraabteeda laysa waa min akhawaati kaana tarfacu lisma wa tansibu lkhabara isimkeedii aaway waa damiir mustatira waa damiir mustatira taqdiiruhu huwa ay layse alqaa'imu midka taagan ma ahaanin zaydan zayd yacni midka taagan zayd ma ahaw zaydan markaa muxuu noqday yaa isimkii waa damiir mustatira zaydanna waa khabarki aaway hadda mustatnaha mustatnaa mid lasoo reeba soo maha markaad tidhahda qowmku waa istaageen istaagiyaa laga soo reebay zaydaa laga soo reebay idan mustatnaha zayd waa laakiin hadda muxuu yahay waa khabaru khabaru laysa wa weji kale ma ku bannaan yahay weji kale kuma banaana walaa yakuunu zaydan waxaa leedaha qaama alqowmu qoomku way istaageen walaa yakuunu ma ahanin zaydan zayd yani zayd mid taagan ma ahan w walaa yakuunu zaydun zaydan ay walaa yakuunu lqaa'imu midka taagan ma ahaanin zaydan zayd laadaani naafiya miya mase waa naahiya laadan walaa yakuunu naafiya miya mase waa naahiya waa naafiya w waxaana daliil noo ah ficilka mudaaric inuu hadda marfuucu yahay litajarudihi can annaasib waljaazim hadday naahiye ahaan lahayd naahiye ayadaa jaazima ah waxbay jasmin lahayd yakuunu marka waa min kaana waa ficil mudaaricoo min kaana ah waa naaqis tarfacu lisma wa tansibu lkhabara isimkeedu waa damiir mustatira aaway khabarkeedii khabarkeeduna waa zaydan mustatnahaasaa khabarkiia ayadana waa wax lasoo maray waxaa soo haray marka saddexdii saddexdii maxay ahayd khalaa iyo cadaa iyo xaashaa saddexdaasaa soo haray saddexdaasna ayadana waa soo marnay horaa loo soo maray qaala walmustathnaa wixii lagu soo reebo uu yidhi bikhalaa wa cadaa wa xaashaa saddexdaas wixii lagu soo reebo yajuusu jaruhu wa nasbuhu bihaa waxaa bannaan in lagu hoos dhigo oo lagu nasbiyo bihaa saddexdaas naxw qaama alqowmu khalaa zayda wakhalaa zaydin wacadaa zaydan wacadaa zaydin waxaashaa zaydan waxaashaa zaydin tusaalooyinka waa wada dhamaystira soo maha markay la nasbinayo khalaa iyo cadaa iyo xaashaa maxay noqonayaan markii la nasbiyo mustatnaha saddexdooda maxay yihiin afcaal waa markii la hoos dhiga mustatnaha oo la jaro saddexdu maxay noqonayaan xuruuf waa waa intaan hore usoo marnay waxaad leedahay qaama alqowmu qowmku way istaageen khalaa zaydan markaan khalaa waxaan ka dhignay ficil maadi wa waa ficil maadi khalaa zaydan ayaad leedahay ficil maadi waayo faacilkiisuna waa damiir mustatira taqdiiruhu waa huwa zaydanna mafcuulu bihi way waa waadix soo maa khalaa zaydin markaan idhaanana khalaa waa xarfu jar zaydinna waa ismun majruurun bikhalaa wa calaamatu jarihi waa kasraة ظaahiraة fي aakhirih wacadaa zayda wacadaa zaydinna waa la mid dariiqaasaad marinaysaa caddaa marna waa ficil oo zaydan waa mafcuulkii marna waa xaraf oo zaydin waa majruurkii xarafkaan ugu jarayn waxaashaa zaydan waxaashaa zaydin labada weji waa ayadana saddexduba waa mu- saddexdu shiiqu ku lahaa waa mutaradidatun bayna alficliyati waalxarfiya saddexdou lahaawo waxay dhex noqnoqonaysaa ficilnimo iyo xarafnimo haddii mustatnaha la nasbiyo afcaal waa ayagu haddii mustatnaha la jaro la hoos dhigana xuruufuljar waa qaala fain jararta haddaad jarta buy maxaa la jarayaa almustathnaa a haddii mustatnaha la jaro fa hiya saddexdaani xuruufu jarin xuruufu jar waayagu ayadu waa xuruufu jar wa in nasabta haddaad nasbiso mustatnaha fa hiya saddexdaani afcaalun waa afcaal ilaa ana siibawayhi laakiin siibawayhi lam yasmac ma maqal fi lmustathnaa kii lagu soo reebay bixaashaa xaashaa midka lagu soo reebay muusan maqal ila aljara ilaa hoos dhig mooye wax kale siibaweyhi ma maqal siibaweyhi wuxuu yidhi labada hore anugu waa ogolah marna in wax lagu nasbiyo marna wax lagu jaro laakiin xaasha carab kama maqal buu yidhi ilaa ayadoo wax lagu jaraaya mooyaane macnaheedu waxa waa wuxuu leeyahay xaashaa mar walba xarfu jarwa ficil ma noqoto ka wada ficil ma noqoto oo carabta kama maqal buu yidhi ayagoo wax ku nasbinaya eh waxaan maqlay ayagoo wax ku jaraya hadduusan siibaweyhi maqal kayrkiisaa maqlay sidaasay yidhahdeen culummadu siibaweyhi hadduusan maqal kayrkii ayaa carabta ka maqlay oo waxaa la- la maqla ayagoo dhahaya allaahuma kfir lii allaahuma kfir lii walijamiici الnaasi xaasha الshayطaana wa aba lasbaq ayagoo lahaa la maqlay ilaahow ii dembi dhaaf aniga iyo dadkoo dhan xaasha shayطaana shayطaan markii laga reebo wa abalasbaq iyo ninka la yidhaha abulasbaq nin dhibo goorba ahaa marka way ka soo reebeen ducadii la ducaynayay ilaahow anig aniga iyo dadkoo dhan u dembi dhaaf markii laga reebo shayطaan iyo abulasbaq xaasha shayطaana saasuu ugu dhawaaqay shayطaanna maxaa lagu cadfay wa abalasbaq xaggee lagu cadfay shayطaan baa lagu cadfa soo maa abalasbaqna hadda waa mansuub waa mansuubo waa min alam- waa min alasmaaءi اlkhamsa idan carabtii qaar ka mid a ayagoo sidaa ku hadlaya ayaa la maqlay siibaweyhi asiga ma maqal laakiin kayrkiisaa maqlay siibaweyhi wuxuu yidhi aniga arrinkan ma maqal qofkana hadde inuu yidhaahdo waxaasi ma maqal wax dhibaataa ma laha waxaasi ma maqal waxay ka roon tahay ma jiraanay ka roon tahay maxaa yeele ma jiraan iyo ma maqal waa kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa ayagoo jiraan inaan adigu maqal wa fowqa kulli dii cilmin caliim wey. qof walba oo cilmi leh cid unbaa ka cilmi badan jaanib hadduu ku aqoon badan yahay jaanibaa looga aqoon badan yahay marka siibooyi raximah اllah waa imaam fi luga alcarabiya laakiin haddana maca dalika almustathnaa bixaasha ma maqal ila aljar ilaa isagoo ja- la jarayo la hoos dhigaya mooyaane taa keliyu ku maqlay laakiin sida saxiixa xaasha iyo labada ka horeysa waa isku mid waa mutaradidatun bayna alficliyati wاlxarfiya qaala watatasilu maa maa waxay la xiriirsamaysaa bicadaa wakhala labadan maa ayaa la xiriirsata maadan masdariyo waa maa masdariya ayaa khalaa iyo cadaa la xiriirsamaysa waa mararka qaare mar walba ma aha fayatacayanu markaa waxaa waajib noqonaya annasbu nasbaa waajib noqonaya wejiaan nasbo ahayn ma banaana meeshaan u fiirsada khalaa iyo cadaa waxaa naqiinay ayagoo isrogroga sooma oo marna wax jara marna wax nasbiyo afcaala haddii maa masdariya ay awalka ka gasho wax laguma hoos dhigo ma bannaano in wax lagu jaro nasbo mooye wax kale ma ku bannaano sababtu waa maxay maa masdariya laa tattasilu ilaa bilafcaal ma almasdariya laa tattasilu ilaa bilafcaal maada masdariyada lama xiriirsato ilaa afcaal mooye wax kale lama xiriirsato idan maa masdariya hadday la xiriirsato xuruuf ma noqon karaan yaa cadaa iyo khalaa xuruuf ma noqon karaan haddii maa masderiya ay la xiriirsato maya maxaa yeele maada masderiyada waxaan ficil ahayn lama xiriirsato laa tattasilu ilaa bilafcaal afcaal mooye wax kale lama xiriirsato waxay la xiriirsato waxay noqon karaan ficil haddii marka maa ay gasho khalaa iyo cadaa khalaa iyo cadaa maxaa ku bannaan keliya waxaa ku bannaan inay afcaal noqdaan xuruuf ma noqon karaan markay wax jari jireen waa markay xuruuf yihiin soo ma hadda afcaal keliyay noqonayaan hadday afcaal noqdaan mustanaha maxaa waajiba markaas in la nasbiyaa waajiba watatasilu maa maa waxay la xiriirsamaysaa bicadaa wakhalaa fayatacayanu waxaa waajibaya annasbu nasbaa markaa waajibaya walaa tatasilu maadu lama xiriirsato bixaashaa xaashaa lama xiriirsato maa xaashaa lama yidhaahdo laakiin maa khalaa iyo maa cadaa waa la yidhaahdaa taquulu waxaad leedahay qaama alqowmu qowmku way istaageen maa cadaa zaydan maa cadaa zaydin ma bannaanta yaa zaydin ma bannaan maxaa yeele maadan masdariyada ayaa ficilkan la xiriirsatay maada masdariyadan waxaan ficil ahayn lama xiriirsato cadaa waa ficil maadi faacilkiisu waa damiir mustatira zaydanna waa maxay waa mafcuulu bihi wey wa qaala labidun labid wuxuu yihi waa labid ibnu rabiica radia allaahu canhu waa saxaabi markii dambe waa islaamay labid ibnu rabiica waa shaacir shucarada kuwooda khatartaa buu ka mid ahaa qabla alislaam waqt islaamnimadii ka hor shaacir macruuf uu ahaa markii dambe waa islaamay radia allaahu canh markuu islaamay wixii ka dambeeyana shicir iyo gabay waa iska diiday waa diiday inuu gabyo waxay sheegaan culummadu markuu islaamay kadib waxay yidhaahdeen hal beyduu yidhi hal beyd keliya ayuu yidhi bacda alislaam beydkaasina wuxuu ahaa bay yidhaahdeen maa caataba almar'u alkariimu ka nafsihi waalmar'u yuslixuhu jaliisu الsaalixu maa caataba almar'u alkariimu ka nafsihi maa caataba almar'u alkariimu ka nafsihi wاlmar'u yuslixuhu aljaliisu الsaalixu wاlmar'u yuslixuhu اljaliisu الsaalixu wuxuu leeyahay maa caataba almar'u اlkariimu qofka wanaagsan ma canaanto qof ma canaanto maa caataba almar'u اlkariimu qofka wanaagsan ma canaanto ka nafsihi naftiisa oo kale macnaha sidau naftiisa u canaananayo cidna uma canaanto w wاlmar'u qofkuna yuslixuhu waxaa hagaajiya aljaliisu الsaalixu saaxiib wanaagsan ayaa qofka hagaajiya kan kula fadhiisanaya saalixa hagaagaaga waa ka qayb qaadanaya yuslixuhu waxaa hagaajinaya aljaliisu saalix beytkaas keliya waxaa la yidhi uu ku dhawaaqay bacda alislaam qaarna waxay yidhahdeen beyt kale uu ku daray calaa kulli xaal wax yar buu yidhi cumaraa weydiiye wuxuu yidhi labidow waa adigii shaacirka ahaaye aaway gabayadaadii markaasuu yidhi ilaahay qur-aankuu iigu bedelay wy gabay waa iska daayo ilaahay qur-aankuu iigu bedelo qur-aankaan akhristaa wey markuu islaamay kadib laakiin intuusa islaamin ka hor shaacir wuxuu ahaa macruufa oo gabayo aad u fara badan leh waxaana la sheegay inuu ku dhintay boqol konton iyo afar sano asigoo jira boqol konton iyo afar jir uu ahaa wakti badanna islaamnimaduu ku qaatay wakti badanna islaamnimada ka hor jaahiliyaduu ku qaatay gabayadiis waxaa ka mid ahaa marka beytka alaa kullu shayin maa khala llaaha baailu wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu alaa kullu shayin shay kasta maa khala allaaha allah subxaana wa tacaala markii laga reebo shay walba baatilun ay faanin waa mid dhammaanaya wey wax walba waa dhammaanaya wa kullu naciimin nicmo walbana laa maxaalata shaki la-aan zaa'ilun waa mid zuulays alaa kullu shayin shay walba maa khala allaaha baailu kullu shayin waa mubtada baatilunna waa khabarki alaadaasina waa xarfu istiftaax hadalkaa lagu furfurtaa kullu shayin maa khala llaaha hadda shaahidku waa maxa maa khala llaaha waay khalaa oo maa masdariya ay ka hormartay khala waa ficil maadi faacilkii waa damiir mustatira allaaha mansuubun cala tacdiim ta-aduban maca allah saasaa loo leeyahay waaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi أصدق أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل xadiid bukhaariiyo muslim labaduba ay wariyeen xadiid abi hurayra nabiga calayh salatu salaam wuxuu yidhi asdaqu kelimatin qaalaha shaacir kelimad waxaa ugu run badan ou nin gabyaaya uu yidhaahdo waxaa ugu run badan kelimatu labiid labiid hadalkiisa ou yidhaahday alaa kullu shayin maa khala llaaha baatilu waa asdaqu kelima hadalkan ugu runta badan lahay qof shaacira uu ku hadlo kelimadan wa maxaa yeele warkaani waa xaq wax walbo ilaahay ka soo hara waa dhammaanaya kullu man calayha faanin wayabqaa wajhu rabbik ilaahay baa baaqi noqonaya subxaana wa tacaala wax walbo alla ka soo harana way dhammaanayaan koonkan aayaddaasu waafaqsan yahay hadalkan labiid alaa kullu shayin maa khala llaaha baatilu laakiin qeybta dambe wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu nebigu ma raacin sal alla ly slam intaas hore keliyu yidhi waa asdaqu kalima maxaa yeele hadalkan waa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu iطlaaqiisu sax ma ah nicmo walba waa zuulaysaa sax ma ah maxaa yeele naciimu ljanna laa tazuul nicmada jannadu ma zuusho laakiin waxaa laga hadlayaa ama laga yaabaa inuu shaacirku ula jeedo nicmooyinka adduunyada laa shaka nicmooyinka adduunyada waa wax zuulaya waa dhadhalaal yar in yaraana lagu noolaanaya kadibna waxaa loo intiqaalaya oo loo wareegaya ilaa daari alaakhira marka wa kullu naciimin nicmo walba laa maxaalata shaki la-aan zaa'ilun waa mid zuulaysa sax miya wa kullu naciimin in la yidhaahdo maya maxaa yeele lafdiga kullu cumuumu tusinaya nicmo walba nicmo walba maxaa soo gelaya nicmadii jannadaa soo gelaysa nicmada jannaduna ma zuusho laakiin qeybta hore waa asdaqu kalimatin sida nebigu uu sheegay sala allahu calayhi wasalam qaala waama khabaru kana waakhawaatiha wa khabaru اlxuruufi اlmushabahati bilaysa wa khabaru afcaali اlmuqaarabati wasmu ina waahwaatiha wasmu laa alatii linafyi jism jismi alatii linafyi اljinsi fataqadama alkalaamu calayha fi lmarfuucaat taas war miyaa noogu dhiman kuwaasi kuwaasi war nooguma dhinno marfuucaadkii kusoo hormareen buu ku wa ama atawaabicu amaa atawaabicda atawaabic waa la yaqaan soo ma alcadfu wاltawkiidu wاlbadalu wاlnact kuwaasi tawaabicda fasayaأti اlkalaamu calayha ka hadalkoodu waa imaan doonaa in shaa allahu tacaala haddii alla uu yidhaahdo hadalkooda waa imaan doonaa halkaas shiiqa wuxuu uga baxay almustatna waa yahay darsiga mustatnaha akarkiisu wuxuu u badnaa waxaan soo marnay waxaan soo marnay u badnaa in yaruu shiiqu noogu dardaray